halkani waa laanta afka soomaaliga ee e w r adventist world redio codka rajada ee lagu talagalay dadkoo dhan anigoo ah maxamed waxaan idin leeyahay dhegaysi wacan barnaamijyadeenna maanta waa laba qaybood qaybta koowaad waxaad ku maqli doontaan barnaamijka nolosha qoyska uu inoo soo jeedinaya maxamed kadib waxaa inoo raacaya cashar inaga imaanaya buugga nolosha uu inoo soo jeedinayo cabdi labadaasi barnaamij xiisaha leh waxaa inoo dheer heese daabacsan oo aynu idiin soo xulnay kuwaasoo aynu filayno in aad heli doontaan dhegaystayaasheenna qiimaha iyo khadradda lahow waxaynu kaa codsanaynaa inaad barnaamijkeenna si haboon u dhegaysataan haddii aad wax su'aala ama wax tala ama tusaale ah haysid fadlan inala soo xiri dib ayaynu kaaga sheegi doonnaa ciwaankeenna bal intaynan u guuda gelin barnaamijyadeena xiisaha leh waxaad marka hore ku soo dhowaataan heestan daabacsan
عينا أنا ومبيعون
barnaamijkeena nolosha qoyska waa mid xiise badan waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysan doontaan barnaamijkaasi barnaamijka wuxuu ka hadli doonaa waxbeero wanaagsan waxaana inoo soo jeedinaya maxamed ee dhegeysi wacan
dhegaystayaal maanta waxayna ka hadli doonnaa cashar ku saabsan buugga cisaa'iya jabtarka labo fersiska koowaad ilaa iyo shan iyo toban taasoo aan filayo inaan ka faa'iidaysan doonno waxyaabo badan ee ku qoran kitaabka cisaa'iya dhegaystayaal ku soo dhowaada cashirkeenna inaga yimid buugga cisaa'iya wuxuuna qorayaa sida tan kani waa ereygii oo cisaa'iya ina aamos ku arkay wax ku saabsan dalka yahuudiya iyo yeruusalaam ugu dambayntii buurta guriga rabbigu waxay ka taagnaan doontaa buuraha korkooda oo buurahana way ka wada sarrayn doontaa dhammaanba quruumaha oo dhammina iyaday ku qulquli doonaan oo dad badan baa halkaasi tegi doona waxayna odhan doonaan inakeena buurta rabbiga aynu u kacnee oo guriga ilaah reer yacquub ayuu tagnee oo isna wuxuu ina bari doonaa jidadka oo dhammi oo wuxuu mari doonaa waddooyinkiisa waayo sharciga wuxuu ka soo bixi doonaa siyoon ereyga buuggana yeruusalaam oo isagana quruumaha u kala garsoori doonaa oo dad badan ayuu canaan canaanan doonaa oo iyana waxay seefahooda ka tuman doonaan marshiyo warmahoodana maanjooyin iyo quruumahana quruun kale seef uma qaadan doono oo inabana mar dambe dagaal ma ayan baran doonaan oo reer yacquub kaalaya oo aynu iftiinka rabbiga ku dhex soconne waad ka tagtay dadkaagii reer yacquub maxaa yeelay waxay ka buuxsameen waxyaalahii bariga oo waa fuleeyaal oo weliba dalkoodii waxaa ka buuxa lacag iyo dahab oo khasnadahoodana dhammaan ma wada laha oo weliba dalkoodii waxaa ka buuxa fardo oo gaari fardahooda inaba dhammaan ma laha oo weliba dalkooda waxaa ka buuxa sanabyo oo waxay caabudaan shuqulkiisii gacmahooda iyo wixii ay fardahooda sameeyeen oo ninka hoose waxaa u foorarsadaa oo ninka weyn waa isugu hoosaysiiyaa haddaba dembigooda ha ka cafiyina dhegaystayaal cabsida rabbiga iyo sharciga heybaddiisa dhagaxa ka gala oo ciidda kaga dhuunta bini'aadanku indhihiisu kibray waa la hoos hoysinsiin doonaa oo dadka madaxweyntiisana hoos baa loo soo dejin doonaa oo rabbiga ayaa maalintaasi la sarraysiin doonaa waayo rabbiga ciidamadiisu wuxuu maalin u haystaa kan kasta oo kibra oo madaxa weyn iyo kan kasta oo kor isku qaadqaadaa waa la hoosaysiin doonaa iyo weliba geedaha kadarka la yidhaahdo oo lumbaan dhaadheer ee sarsare u baxa oo dhan iyo geedaha kalaba ee la yidhaahdo banshaan oo dhan buuraha dhaadheer oo dhani iyo kuraha sare u jooga oo dhammi iyo muraadada kasta oo dhan iyo derbi kasta oo deyr leh haddaba waxaan filayaa dhegaystayaal inaad ka faa'iidaysateen cashirkeenna sidaas iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe waxaana idiin soo jeedinayey waa cabdi
waxaan filayaa in aad si habboon u dhegaysateen casharkaasi haddaba haddii aad qabto wax su'aal ah oo ku saabsan barnaamijka nolosha qoyska fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba lix todoba nairobi kenya mar labaad ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba lix todoba nairobi kenya waxaa kaloo inagala soo xiriiri kartaan imeilka somali e w r at yahu dt com mar labaad imeilka waa somali e w r at yahu dt com haddana waxaad mar kale ku soo dhowaataan heestan daabacsan waxaan filayaa inaad ka hesheen heestaasi haddana waxaad ku soo dhowaataan cashar aan ka soo xulannay kitaabka quduuska casharkeenna waxaana inoo soo jeedinayaa cabdi ee dhegeysi wacan
dhegaystayaal maanta waxayna ka hadli doonnaa cashar ku saabsan buugga cisaa'iya jabtarka labo fersiska koowaad ilaa iyo shan iyo toban taasoo aan filayo inaan ka faa'iidaysan doonno waxyaabo badan ee ku qor- ku qoran kitaabka cisaa'iya dhegaystayaal ku soo dhowaada cashirkeenna inaga yimid buugga cisaa'iya wuxuuna qorayaa sida tan kani waa ereygii oo cisaa'iya ina aamos ku arkay wax ku saabsan dalka yahuudiya iyo yeruusalaam ugu dambayntii buurta guriga rabbigu waxay ka taagnaan doontaa buuraha korkooda oo buurahana way ka wada sarrayn doontaa dhammaanba quruumaha oo dhammina iyaday ku qulquli doonaan oo dad badan baa halkaasi tegi doona waxayna odhan doonaan inakeena buurta rabbiga aynu u kacnee oo guriga ilaah reer yacquub ayuu tagnee oo isna wuxuu ina bari doonaa jidadka oo dhammi oo wuxuu mari doonaa waddooyinkiisa waayo sharciga wuxuu ka soo bixi doonaa siyoon ereyga buuggana yeruusalaam oo isagana quruumaha u kala garsoori doonaa oo dad badan ayuu canaan canaanan doonaa oo iyana waxay seefahooda ka tuman doonaan marshiyo warmahoodana maanjooyin iyo quruumahana quruun kale seef uma qaadan doono oo inabana mar dambe dagaal ma ayan baran doonaan oo reer yacquub kaalaya oo aynu iftiinka rabbiga ku dhex soconne waad ka tagtay dadkaagii reer yacquub maxaa yeelay waxay ka buuxsameen waxyaalahii bariga oo waa fuleeyaal oo weliba dalkoodii waxaa ka buuxa lacag iyo dahab oo qasnadahoodana dhammaan ma wada laha oo weliba dalkoodii waxaa ka buuxa fardo oo gaari fardahooda inaba dhammaan ma laha oo weliba dalkooda waxaa ka buuxa sanabyo oo waxay caabudaan shuqulkiisii gacmahooda iyo wixii ay fardahooda sameeyeen oo ninka hoose waxaa u foorarsadaa oo ninka weyn waa isugu hoosaysiiyaa haddaba dembigooda ha ka cafiyina dhegaystayaal cabsida rabbiga iyo sharciga heybaddiisa dhagaxa ka gala oo ciidda kaga dhuunta bini'aadanku indhihiisu kibray waa la hoos hoysinsiin doonaa oo dadka madaxweyntiisana hoos baa loo soo dejin doonaa oo rabbiga ayaa maalintaasi la sarraysiin doonaa waayo rabbiga ciidamadiisu wuxuu maalin u haystaa kan kasta oo kibra oo madaxa weyn iyo kan kasta oo kor isku qaadqaadaa waa la hoosaysiin doonaa iyo weliba geedaha kadarka la yidhaahdo oo lumbaan dhaadheer ee sarsare u baxa oo dhan iyo geedaha kaleba ee la yidhaahdo banshaan oo dhan buuraha dhaadheer oo dhani iyo kuraha sare u jooga oo dhammi iyo muraadada kasta oo dhan iyo derbi kasta oo deyr leh haddaba waxaan filayaa dhegaystayaal inaad ka faa'iidaysateen cashirkeenna sidaas iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe waxaana idiin soo jeedinayey waa cabdi
masiixeena weynaanka mahmaarano musigii qiyaama lagu moodayaa tagaamulkiilo mahadla noqo musigii qiyaama lagu moodayaa masiixeena weynaanka mahmaarano musigii qiyaama lagu moodayaa malintay xumaatan laga maarmigo musigii qiyaama lagu moodayaa masiixeena weyn weynaa kama maarano mugdigii qiyaama lagu moodayaa xididkii dambigu naga maydhayo mugdigii qiyaama lagu moodayaa masixayna weynaa kama maarano mugdigii qiyaama lagu moodayaa magaciisa dida malxu raacayo mugdigii qiyaama lagu moodayaa masixayna weynaa kama maarano mugdigii qiyaama lagu moodayaa macbudkeenna weynahayna maamulo mugdigii qiyaama lagu moodayaa masixayna weynaa kama maarano mugdigii qiyaama lagu moodayaa
saxdii adduunku naga yeelayo mugdigii qiyaama lagu moodayaa masixayna weynaa kama maarano mugdigii qiyaama lagu moodayaa milixdii adduunku naga yeelayo mugdigii qiyaama lagu moodayaa masixayna weynaa kama maarano mugdigii qiyaama lagu moodayaa markabka unbaa ka murmaaya oo mugdigii qiyaama lagu moodayaa masixayna weynaa kama maarano mugdigii qiyaama lagu moodayaa inkisa nacan buu nagu maydhayo mugdigii qiyaama lagu moodayaa masixayna weynaa kama maarano mugdigii qiyaama lagu moodayaa masixayna weynaa kama maarano mugdigii qiyaama lagu moodayaa laanta afka soomaaliga ee e w r adventist world radio waxay sii daysaa barnaamijyo kala duwan waxaana ka mid ah barnaamij ku saabsan kitaabka quduuska barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka nolosha qoyska iyo barnaamijyo aqoon koraarsi ah dabcan aqoon la-aan waa iftiin la-aan casharkaasi inaga yimid bugga nolosha ayaynu kusoo gagoynaynaa barnaamijyadeena maanta halka aad inaga socotiin waa laanta afka soomaaliga ee codka rajada ee lagu talagalay dadkao dhan haddaba haddii aad doonayso in aad wax ka kororsato barnaamijka caafimaadka ama barnaamijka nolosha qoyska ama aad doonayso inaad wax ka barato buugga nolosha fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba lix todoba nairobi kenya mar labaad ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba lix todoba nairobi kenya waxaa kaloo inagala soo xiriiri kartaan imeilka somali e w r at yahu dt com mar labaad imeilka waa somali e w r at yahu dt com dhegeystayaasheenna sharafta lahow meel kasta aad joogtaan khaasatan kuwa ku sugan afrikada bari waxaan idin leeyahay habeen wanaagsan intaan mar kale hawada dib ugu kulmayno anigoo ah maxamed waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo
I'm a high, so